dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa galabnimo axad ah bisha sebteembar ee sanadka kana waa toban waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee ka mitrband iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida ciidamada dowladda oo iska waabiyey weerar al-shabaab ay ku soo qaadeen magaalada owdhegle saakayto baarihii salaada subax markii laga baxay shantii iyo qadar daqiiqada ah ayaa nimankii nabadiidkaa waxay weerar kusoo qaadeen degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada awdhegle ayaa ka hortagay ayadoo khasaaro aada iyo aada u weyn la gaarsiiyey oo maanta meydadkooda uu daaqadsan yahay magaalada iyo daafaheeda
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhakhaatiirta caafimaadka oo cambaareeyey dil shalay waqooyiga magaalada gaalkacyo loogu geystay mid ka mida dhakhaatiirta caafimaadka dhakhtarka dhakhaatiirta junior-ka ah ee aadka u firfircoon ayuu ka mid ahaa jaamacadda oo balasma oo ka mid a jaamacadaha xamar ku yaala ee lagu barto caafimaadka medicinka ayuu ka baxay labadi kun iyo labaatankii
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin bahda v o a
ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed ayaa axadda maanta ah ku dhawaaqay in etoobiya ay dhammaystirtay buuxinta biyo xiranka weyn ee ay ka dhistay webiga niil kaasi oo keenay xiisad kala dhexaysa dalal ay biyaha webiga u horaan ee masar iyo weliba suudaan farxad weyn ayay ii tahay inaan ku dhawaaqo inaan si guul ah ku dhammaystirnay buuxintii afraad ahna tii u dambeysay ee biyo xireenkan ayuu yidhi abi axmed fariin uu ku soo qoray bartiisa twitter-ka ee hadda loo yaqaano ex oo hadalkan uu ku sheegay hadalkan ayuu ku soo beegay iyadoo wadaxaajoodka saddexda dal uu toddobiiyo labaatankii agost dib u bilowday waxaa jira caqabado badan marar badan ayaa nalagu riixay buu yidhi in aanu dib u laabanno waxaana soo maray loolan gudaha ah iyo cadaadis dibadda ah biyo xireenkan oo ay adisababa u aragto mid ka mida muhiimadda ugu weyn ayaa waxa ay dhismihiisa la sheegay inuu ku kacay lacag dhan afar dhibic laba bilyan oo dollar waxaana tan iyo markii ay etoobiya daah furtay mashruucan sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii ay masar ka cabsi qabtay inuu dhimayo qeybteeda biyaha webiga hadaladan hadda socda ama wadahadalladan hadda socda oo dib u soo laabtay ku dhowaad laba sano iyo bar kadib ayaa ujeeddadoodu waxay tahay in lagu gaaro heshiis tixgelinaya danaha iyo walaacyada saddexda dal ayuu yidhi wasiirka waraabka ee masar hani zawilam oo ku booriyey in la joojiyo tallaabooyinka halka dhinac ah oo ay ka mid tahay buuxinta daamkaasi ama biyo xireenkaasi ra-iisul wasaare riishi sunak ayaa axaddii ku canaantay ra-iisul wasaaraha shiinaha faragelinta aan la aqbali karin ee dimuqraadiyadda britain kadib markii wargeys uu sheegay in cilmi baare baarlamaanka ka tirsan lagu xiray horaantii sanadkan shiinaha isagoo looga shakiyey inuu basaas lagu xiray waa dalka ingiriiska iyadoo looga shakiyey inuu basaas u ahaa bejiin sunaag wuxuu sheegay inuu arinkan la soo qaaday ra-iisul wasaare li jiang markii ay labadooda ku kulmeen shirkooxeedka g labaatan ee indiya waxa uu u sheegay warfidyeenada ingiriiska ee new delhi inuu muujinayo walaacayaga ayuu yidhi aadka u xoogan ee ku aadan faragelin kasta oo lagu sameeyo dimuqraadiyadayada baarlamanka taasoo sida iska cad aan la aqbali karin labada nin ayaa kulmay kadib markii booliiska shiinaha ay xaqiijiyeen in nin labaatan jir ah iyo nin soddon jir ah la xiray bishii march iyadoo la raacayo sharciga sirta rasmiga ah midkoodna wax dacwad ah laguma soo oogin oo labadoodaba waa la damaanad qaaday ilaa oktoobar iyadoo la sugayo baaritaano dheeraad ah wargeyska sunday times ayaa sheegay in ninka da-da yar uu ahaa cilmi baare baarlamaani ah oo lasoo shaqeeya xildhibaano sarsare oo ka tirsan xisbiga conservative-ka oo ay ku jirto alicia kierans oo hadda madax u ah guddiga arrimaha dibadda ee awoodda leh xigmed xajiyeef oo ah la taliyaha dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha azerbaijaan ilhaan aliyef ayaa sabtidii diiday in baku uu heshiis la gaaray gobolka gooni ugoosadka ee nokorno karabakh si ay isku mar u furaan wadooyinka azerbaijaan iyo armeniya fariin uu soo dhigay bartii hore ee twitter-ka ee hadda ex loo yaqaano ayuu xajiyeef ku sheegay in baku uu u soo bandhigay in mar qura la furo wadooyinka balse waxa uu ugu yeeray maamul sharci darro ah ee ka jira karabakh arrintaasi oo ay diideen xaajiyeef wuxuu sheegay in azerbaijan ay ilaalin doonto xuduudda iyo kastamka marinka laashin kaasoo isku xira karabakh iyo armeniya waxa uu sheegay in awoodda azerbaijaan ay u furmi doonto shixnadaha gargaarka markii ugu horreysay tan iyo kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii taasoo ah baahida muhiimka ah ee bakhus karabakh oo ka go-day baku dagaalkii ka dhacay burburkii midooda sofiyeeti ee hore ayaa caalamka loo aqoonsan yahay inay ka tirsan tahay azerbaijaan laakiin boqol iyo labaatan kun oo qof oo ku nool ayaa ah dad aad u tiro badan oo asal ahaana kasoo jeeda armeniya azerbaijaan waxay dib ula wareegtay axaddii dhul badan oo markaasi dagaalkii labadii kun iyo labaatanka ay ku qabsatay taasoo ka dhigtay karabakh ku dhowaad gebi ahaanba bishii diseembar dadka rayidka ee azerbaijaan ayaa bilaabay inay xiraan wadadii ugu dambeysay isku xirka karabakh iyo armeniya dowladda ruushka ayaa axadda maanta ah sheegtay in ay hawada u dirtay ilaa iyo saddex daraasiin diyaaradood ah oo aan duuliyo lahayn oo dul hayhaabaya magaalada kiev ee caasimadda ukrain weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee saaka ayaa waxaa ay qaadatay ku dhowaad laba saacadood iyadoo burburka diyaaradahaasi ay magaalada ku soo dhaceen dhanka kale wasaaradda difaaca ee ingiriiska waxay sheegtay maanta in gobolka baskof ee ruushka oo u dhow xuduudda astonia ay abaabushay roondo ammaan oo tabaruc ah si ay u joojiyaan weerarada aan duuliyaha lahayn ee ka dhanka ah saldhigga cirka ee karasti wasaaraddu waxay sheegtay iyadoo ay ugu wacan tahay tirada xadidan ee diyaaradaha kuwaad koobtarka loo yaqaano weerarada kristi waxaa hubaal ah in laga soo bilaabay ruushka ilaalada iskaa wax u qabso ah ayaa waxay u badan tahay in ay loo adeegsado sababo iska caabin ah iyadoo ay jirto ciidan yaraan isticmaalka mutadawiciinta waxay muujinaysaa in markaasi ay yar tahay shaqaalaha ammaanka ee lagu tababaray gudaha ruushka weerarada ka dhanka ah ukrain ee ciidamada ruushka ay geysanayaan ayaa sii socon doona bilaha soo socda iyadoo aan loo eegin cimilada xun marka dagaaladu ay adkaan doonto in la fuliyo ayuu yiri madaxa sirdoonka ukrain kraylo budanof shalay halkaad nagala socotaana waa v o a washington galab wanaagsan dhegeystayaal dowladda soomaaliya waxay sheegtay in in ka badan labaatan shabaab ah lagu dilay weerar maleeshiyaadkaasi saaka ay kusoo qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee owdheegle wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya waxay sheegtay in ciidamadu ay ka hor tageen weerarkaasi khasaaro badanna loo geystay muuqaal aan weli si madax bannaan loo xaqiijin ayaa muujinaya meydka dad la sheegay inay yihiin al-shabaab oo lagu dilay weerarka dhinaca kalena maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sheegay inay qaadeen weerareenna saldhiggaasi islamarkaana ay dileen konton iyo sagaal ka tirsan ciidamada dowladda tirooyinka dhimashada ayaan si madax bannaan loo xaqiijin xaaruun macruuf ayaa faahfaahinta weerarkan ka wareystay gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin bahda v o a in saakayto baarihii salaada subax markii laga baxay shantii iyo qadar daqiiqada ah ayaa nimankii nabadiidkaa waxay weerar kusoo qaadeen degmada awdheg degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay doonayeen inay dhibaato ka geystaan balse ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada awdhegle ayaa ka hortagay ayadoo khasaaro aada iyo aada u weyn la gaarsiiyey oo maanta meydadkooda uu daadsan yahay magaalada iyo daafaheeda iyo beeraha iyo meelaha banaanada ee ku xeereysan degmada awdhegle khasaarahoodana waxa uu gaarsan yahay ilaa boqol ku dhawaad boqol ayaa meydadkooda la xisaabiyey ilaa hadeertaan ayadoo welina firxadkoodii iyo diyaaradaha dadkii kuwii ay duqeeyeen oo ay ka mid ahaana ay meydadkooda yaalaan kaymaha sidee lagu caddeeyay ku xaqiijiseen boqolkaas inay iyaga yihiin
meydadkii dagaalka dadkii soo qaaday oo hubkii wata oo qaarkood qaraxyadii ay ku xiran yihiin qaarna qaraxyadoodii ay qarxeen oo ayaa meesha laga helay marka meydadku ma aha wax qarsoon waa wax muuqda oo toos annaga inoogu muuqdaan aragnay ayay yihiin waayo haddaan ku laabto weerarka ma sidai caadiga ahayd bay baabuur qaraxa ku bilaabeen mise wuxuu ahaan weerar oo maleeshiyaad hubaysan ay soo weerareen saldhig qaraxyo kala duwan ayay ahaayeen gaarina wuu jiray balse qaraxyada waxay u badnaayeen dad ay miinooyin ku xiran yihiin ayaa toos usoo gelayay oona soo weerarayay xarunta ciidanka ay deganaayeen ayay kusoo galeen jaakada qaraxyada ay ku xiran yihiin ayagoo wataan
dhinacee bay ka soo weerareen magaalada waxay ka soo weerareen dhanka waqooyiga amase iyo galbeedkaba waa ay kasoo weerareen dhinacyadaas ayay kasoo weerareen dhanka webiga xigtana way ka imaadeen waa gartay muddo intee leeg buu socday dagaalku dagaalka ilaa saacad iyo jajab ayuu socday ku dhawaad laba saacadood ayuu socday waa gartay marka hadda magaalada ayaa gacanta ku haya
ciidamada dawladda ayaa ku sugan oo baaritaano ka wadaan ilaa magaalada keliya maahan ilaa duurarka beeraha ku xeeraysan degmada intoo dhan ayaga ciidamada dawladda ayaa howlgallo ka wadaan waa gartay marka daqiiqadihii ugu horeeyay weerarka gigtii hore maleeshiyaadka shabaab miyay soo galeen saldhigga ciidamada dawladda saasaa la sheegaya saldhigga weerar ayay kusoo qaadeen balse qabsasho ay qabsadeen maysan jirin laakiin isku day ay weerar kusoo qaadayeen weliba ayadoo uu weerarka ay u adeegsanayeen rag isqarxinaya oo miinooyin ay ku xiran tahay jaakadihii miinada ahaana ay ku xiran tahay ayaa weerar kusoo qaadeen oo meeshii isku soo miidaamiyey saas ayay dhibaatadu dhacday mooye ma aysan jirin qabsasho rasmi ah ay toos u qabsadeen waa gartay awdheegda dabcan waxay ku taallaa buundadii webiga looga tallaabayay isku xiraysa labada dhinac baa ku taalla waa meel muhiim u ah markay noqoto isku gudubka maxaanku irahda iyo isku socodka marka bal waxaad ka warantaa maamulka iyo muhiimadda uu siinayo deegaankaasi iyo laamaha amniga waa deegaan muhiima saa ogtiin degmada awdheegla waa marin ay iskuaga gudbaan webiga labadiisa dhinac sidoo kale beerihii waaweynaa ee aseendooyinka ah ee khudaarta kala duwan ee gobolka banaadir laga isticmaalo ayaa ka baxaan degmada awdheegle dalagaasi waxaa lasoo gaarsiiyaa si maalinla ah gobolka banaadir ayaa lasoo gaarsiiyaa marka annagana ka maamulka gobolka haddaan nahay aad iyo aad ayaan uga taxadirnaa buundadaasina waa laga difaacay mooye ayaga inay jebiyaan ayay rabeen ee qarax ku xiraan balse waa ay u suurtoo weysay waxyaabo yaryar oo gaaro way jiraan laakiin waa oon buundadii way caafimaad qabtaa hadeertaanoo wax weyn muusan gaarin maxay ku dhufteen buundada qaraxyo rag isqarxinaya ayaa ku dul qarxay oo xataa buundada in laisku qarxiya ayay marayaan oo naftoodii ay meeshaas ku halligaan nafti halligayaal ayaa la dhihi karaa mooye wax kaleon ku tilmaami karna ma laha ilaa bishii may waxay weerareen buulo mareer qoryoolena way weerareen dhowr maalmood ka hor haddana awdheegle istaraatiijiye iyo xeel dagaaloo cusub miyaa jirta oo ah in magaalooyinkan ay si joogtaa u weeraraan mise waxa weeyaan weeraro maxaanku idhaahdaa habqan ah weeraradoodu waa weeraro habqan ah oo maadaama ay ciyaal yaryar oo dhalinyaro marin habaabin lagu sameynayo dadkii waalidiintooda ahaana xoog looga soo qaadayo ay mar walba ay isticmaalayaan ayagana caruurtoodii maanta saan ognahay dadka amiirada ah amase madaxdooda ah waxay ku sugan yihiin magaalooyinka iyo degmooyinka iyo meelo amniga ayay ugu sugan yihiin waxbarasho ayay u helaan mid kamida ayaga oo caruurtiisa in maanta dhibaato gaarto amase uu diro dagaalada ma uu jiro laakiin caruurtaas kale ee dadka shacabka ay kasoo xaabiyeen ee xoogga iyo afduufka ay kusoo qaateen ayaa waxay mar walba dabkaasi ay ku shubayaan ayagoo aan kala jecleen cunugaani ma ku dhiman doonaa dagaalkaani ma dhibaataa kasoo gaari doonta ma wuxuu noqon doonaa intaba aanan ka taxadaraynin marka tababaro ayay maalin walba ay u qabtaan tababarkaasi markuu soo xirmana waxaa lagu shubayaa meel allaale meeshii ka hor timaado hadday doonaan shacab ha ku baaba'aan hadday doonaan ha ku baaba'aan dad oo masaakiina wax allaale wixii ku baabi'i lahaa ayaga dan iyo heele kama laha marka dhibaatadaasi ayay dadka u geystaan maxaa lahaa dhibaatadaas ayay tahay mooye wax kaloo dana ama istraatiiji ay ka leeyihiin ma ay jirto waa un dadkan masaakiinta ha baaba'aan keliya ayay tahay waa gartay gobolka shabeelladuusa dabcan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu khayraadka badan soomaaliya gaar ahaan dhinaca beeraha ugu dadka badan imise degmo ayaa hadda gacantiina ka maqan oo gobolka ah oo shabaab ku jirta degmo toos gacanteena uga maqan waa degmada sablaale oo keliya laakiin degmada kuntuwaari xarunteedii ayaa gacanta ka maqan laakiin waxaa lagu shaqeeyaa oo maamulka degmada kuntuwaari uu ku shaqeeyaa magaalada buulamareer oo ah magaalo aada iyo aad u muhiim ah istraatiiji ah oo aad iyo aadna u weyn meeshaas ayuu maamulka degmada kuntuwaari uu ku shaqeeyaa laakiin degmada keliya ee toos gacanteena uga maqan waa sablaale ayadana howlgallada socda ayaa lagu xoreyn doonaa aduu alla kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare wuxuu u waramayey haaruun macruuf halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington magaalada gaalkacyo dhinaca maamulka puntland waxaa shalay lagu dilay dhakhtar ka shaqeeya caafimaadka bulshada dilka dhaktar sakariya cabdi jaamac ayaa bulshada argagax geliyey haddaba dilkan ayaan ka wareystay daktar mahad maxamed xasan oo aqoon uleh u lahaa dhakhtarka la dilay
inalilaajicuun dhakhtarka dhakhaatiirta juniorka ah ee aadka u firfircoon ayuu ka mid ahaa jaamacadda oo balasma oo ka mid ah jaamacadaha xamar ku yaala ee lagu barto caafimaadka medicineka ayuu ka baxay labada kun iyo labaatankii magaaladu ka shaqeeyey isbitaalada magaalada ku jirana training program u maro internship la dhahayo kadib wuxuu ka shaqo bilaabay burtinle iyo gaalkacyo gaalkacyu ka shaqaynayay dhakhtarka marka dhakhtar g b oo ahaay oo general physician ah muxuu ahaay nin dhalinyaro ah oo dadka hadda dalka usoo baxayo oo aada u firfircoon u ahaa
marka xogta adinku aada haysaan xogta aada haysaan maxaa loo dilay sideese loo dilay
horta xogta rasmiga baaris iyo waxaa socota kolley maamulka waa la ogaanayaa laakiin sida hadda aan xogta ku helayna anaga magaalada ma joogno dhakhaatiirta xagga noo joogto ama ururka dhakhaatiirta ka tirsan ama saaxiibadeen ah waxay noo sheegayaan in xarunta uu ku shaqaynaya dhakhtarka isbitaalka mudug regional hospitalna uu ka shaqaynaya xarun gaar ahna galabtii uu fadhiisanayo oo private ah xaruntaas gaarka ah oo xarun yar ah ayaa lagu dhex dilay marka waxaa la leeyahay arrin waxaa jirto oo aana ah ama dad isdildilaya marka waxay soo gaartay meeshii xumeed ee soomaalida weligeedba maaragtay dadka marka indheer garadka iyo aqoon-yahanka iyo mutacalinka iyo dhakhtarka iyo markii ay meel xun ka gaarta dadka aan aadka isku baabi'iyo waxay iskaga aargutaan dadka maaragtay labeenta ah marka hadda xogta ugu horeysaoo la helaayo waxaa la leeyahay arrin aana ah ayaa dhakhtarka uu yani loo dilay marka waxay noqotaba qof dhakhtar oo ummadda mujtamaca life saving ka shaqeynayo oo badbaadinaya in la dilo waxaan aada uga xunnahay waaye aqoon intee leegaa u lahayd allahu naxariistee doctor sakariya
walaa dhakhtarka intuu wax baranayay magaalada intuu wax ku baranayay dadkii uu yani uu ahaa ku dayanayaan ka mid ahayn nin dhalinyaroo aada iga yar oo ahaa dhakhtarka nagama dhexaynin isdhexgal badan laakiin dadka uu laka kulmi jiray oo qof han lahoo ahaa uu soo raadsaday muxuu ahaa talada weydiisan jiray xarumaha oo traininka u mari jirayna macnaa xarun kamid ahna aan ka howlgeli jiray ayuu ka mid ahaa marka aqoonta gaaban oo u leeyahay infact nin dadaal badan oo aaba u ahaa dhakhtarka caruur afar caruur oo hadda ka tegey in magaaladaas dugsi sare uga soo baxay xamar waxbarasho usoo raadsaday oo higher education ah markii uu dhammaystayna u laabtay mujtamacii iyo bulshadii uu ka imaaday si adeegii uu gaarsiiyey aqoontii halkan uu ka qaatay waxyaalaha aadka ugu fiican waayo oo adduunyada laga shaqeeyo waxaa la dhahaa beer doctors yani dhakhaatiirta magaalooyinka berifralska in caasimadaha ay ka tagaan in gobolada aadaan waxaa lagu siiyaa gunooyin iyo incentives lagu dhiirigelinayo marka isaga isagaaba go-aansadayba marka dhakhtar gaalka ayaa aad macnaha wakti yar asoo ka shaqeynaya loogu kalsoon yahu ahay marka aqoontaasaan u leenahay marka dhakhaatiir ahaan sidee idin taabatay in dilka dhakhtarkan oo weliba la yiraahdo aana qabiilaa loo dilay palestina waa fahmi kartaa waxaa waqti dheera miidiyaha kasoo shaqeynaysay marka dhakhaatiir badanaa nalaga dilayay ilaa wadanka intuu burburay maalin kasta iyo goor kasta iyo meel kastana xanuunkeeda gaarkay noolehe tan marka aadii xanuun noo taabatay dhakhtar junior ah oo muxuu ahaay mujtamaciisa u shaqeynaya asoo adeegi ku dhex jira la dilo way kala xanuun badan tahay dhakhaatiir badana qaraxyada ku weynaa dhakhaatiir badana waxaan ku weynaa dilo dagaalada ama aanooyinka ka dhexeeya dadka marka arrintaas aaday noo dhibtay waxaan rabnaa dadka puntland jooga guud ahaan gaar ahaan dadka gaalkacyo jooga mujtamaca madaniga ama bulshada rayidka ganacsatada culummada arrintan inay ka diidiyaan oo qofka daalimka ah ee xanuunkaas ma aragtay dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta dadkii adeega siinayeen oo bulsho weynti ah u geystay inuusan macnaha xorriyad kusii joogin macnaha oo loo lagala qayb qaato laamaha ammaanka sidii lagu soo qaban lahaa ama lagu soo gacangelin lahay kadibna garsoorka maaragtay iyo wuxuu mudnaay la marsiiyo marka si qof kaleeto mutacalin ah ama dhakhtar ah dhib loo gaarsiinin fitnadanu meesha ay ku hakato marka in laga wada qayb qaato gaar ahaan dadka ku nool magaalada gaalkacyo
kaasi waxa uu ahaa doctor mahad maxamed xasan oo aqoon u lahaa doctor sakariya cabdijaamac oo shalay lagu dilay magaalada gaalkacyo qadka telefoonka ayuu iigu waramay halkaad nagala socotaana waa v o a washington hogaamiyaasha caalamka ayaa da'aha ka qaaday heshiis tareen iyo dekado dalal badan isku xiraya bariga dhexe iyo koonfurta asia sabtidii kaasoo dhinac socda shirka wadamada la isku yiraahdo g labaatan ama g twenty ee dhaqaalaha dunida ugu horumaray ee ku shiraya magaalada new delhi ee dalka indiya heshiiskan ayaa kusoo beegmaya xilli xasaasi ah iyadoo madaxweynaha mareykanka jo biden uu doonayo inuu ka hortago oo uu soo xaydashada shiinaha ee kaabayaasha caalamiga ah ee belt and road loo yaqaano isagoo washington ka dhigaya lamaano kale iyo maalgashade wadamada soo koraya ah warbixin ee wakaalada wararka ee reuters arrintan ka qortay waxaa noo soo koobaya ibraahim xasan daandure
biden waxa uu sheegay inuu yahay heshiis weyn oo dhab ah kaasi oo isku xiri doona dekadaha labada qaaradood oo u horseedi doona bariga dhexe oo aada u xasiloon iyo barwaaqo badan oo isku dhafan waxa uu ka sheegay munaasabadda uu ku shaacinaya heshiiska inuu furi doono fursadaha aan dhammaadka lahayn ee tamarta nadiifka ah koronto nadiifa iyo xidhidda fiilooyinka ee isku xirka bulshada ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi oo martigelinaya sharmadaxeedka ayaa yidhi iyadoo maanta aan gudagalnay hindise isku xidhnaana oo weyn waxaan u beeraynaa abuur jiilalka mustaqbalka si ay ugu riyoodaan mid ka sii weyn heshiiska ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona wadamada dhaqaalahooda uu hooseeyo ee gobolka waxaana uu awood u siin doonaa bariga dhexe doorka muhiimka ah ee ganacsiga caalamiga sidaasna waxaa suxufiyiinta shirmadaxeedka sanadlaha ee new delhi u sheegay john finer oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka ujeeddadu waxay tahay in dalalka bariga dhexe lagu xiro waddooyin tareen oo indiya ay ku xidho deked iyada oo ka caawinaysa qulqulka tamarta iyo ganacsiga khaliijka ee yurub ayaa saraakiisha maraykanku ay sheegeen iyada oo la jarayo wakhtiyada maraakiibta kharashaadka iyo isticmaalka shidaalka heshiis is-afgarad oo ku saabsan waddada dhaqaalaha ee indiya bariga dhexe iyo yurub i m e c ayaa waxaa seexay midowda yurub indiya sacuudi arabiya imaaraadka carabta maraykanka iyo saaxiibada kale ee g labaatan i m e c waxaa la rajaynayaa in ay ka koobnaato laba waddo oo kala duwan oo leh marin bariga ah oo isku xiraya indiya iyo gacanka carabta iyo marin waqooyiga ah oo isku xiraya gacanka carabta iyo yurub sida ku cad qoraalka jidka tareenada ka qaybgalayaasha ayaa waxa ay ku tali jiraan in ay xidhaan xarkaha korontada iyo kuwa xogta iyo sidoo kaleeto dhuumaha loogu talagalay haydorojiinka ah oo laga helo tamarta dib loo cusboonaysiin karayo si loogu isticmaalo soo saarka tamarta madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa waxa uu sheegay in heshiisku uu leeyahay fursado wax soo saar hal abuur iyo dadba laakiin ujeeddadeennu waa in aannu ka dhabayno oo aannu hubinno in ballanqaadkan kadib aan helo natiijooyin la taaban karo ayuu macron ka sheegay munaasabadda faahfaahin deg deg ah oo ku saabsan qiimaha heshiiska lama helin tallaabadani ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo maraykanka uu dadaal ugu jiro heshiis ballaaran oo diblomaasiyadeed oo laga gaaro bariga dhexe kaasi oo sacuudigu ay tahay in uu ku aqoonsado israa'el marka loo eego aragtida maraykanka heshiisku waxa uu caawinayaa hoosna u dhigayaa heerkulka gobolka oo dhan iyo wax ka qabashada khilaafka meesha aynu ku aragno ayuu yidhi john finer ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka
warbixintii wakaaladda wararka ee royters ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington markana morocco dadka ka badbaaday dhulgariirkii ku dhuftay morocco ayaa habeenkii sabtida isku urursaday meel bannaanka ah oo ku taala buuraha sare ee atlas maalin kadib dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhacay in ka badan lixdan sano dhulgariirka ayaa waxaa ku dhintay in ka badan laba kun oo qof isagoo burburiyay tuulooyin dadka ayaa weli baadi goobaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday dhulgariirkan oo ku aasmay ama ku hoos jira burburka warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee royters waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan dhismayaal ka samaysan bulukeetiyada dhoobada ah dhagxaan iyo weliba alwaax ayaa burburay iyadoo dhulgariirkii gelinkii dambe ee jimcihii uu dumiyey minaaradaha masaajidada magaalada taariikhiga ee maraakesh ayaa sidoo kale burbur weyni soo gaaray wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in laba kun iyo labaiyo toban qof ay dhinteen iyadoo laba kun iyo konton iyo sagaal kalena ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan kun iyo afar boqol iyo afar qof oo qaba dhaawacyo halis ah hay-adda sahanka dhuleed ee maraykanka ayaa sheegtay in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa lix dhibici sideed magnitood iyadoo ubacdiisuna ay ahayd meel toddobaatan iyo laba kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada maraakesh tuulada amismis ee u dhow xalka xudunta u ahayd dhulgariirka ayaa shaqaalaha samatabixintu gacmahooda ay ku qodayaan burburka dhagax weyn oo soo dhacay ayaa xiray jid markiisii horeba cariiri ahaa bannaanka cisbitaalkana ku dhowaad toban meyd ayaa bustayaal lagu daboolay iyadoo qaraabadooda oo murugaysanna ay meesha taagan yihiin markii aan dareemay in dhulku uu gariirayo guriguna uu dhaqdhaqaaqayo ayaan u cararay si aan ilmahayga bannaanka ugu soo saaro laakiin deriskaygu ma aysan awoodin nasiib darro qoyskaasi hal qof oo nool lagama helin aabbaha iyo wiilkii oo meyd ah ayaa la helay welina waxaa la raadinayaa hooyada iyo gabadheeda ayuu yidhi maxamed azaw kooxaha gargaarka ayaa taagan sagxadaha guryo burburay oo ku yaala amismis roogaga iyo alaabaha kale ee guriga ayaa ka soo dhex muuqanaya burburka saf dheer ayay dadku ugu jiraan dukaanka keli ah ee furan iyadoo dadku ay raadinayaan raashin caqabadda ugu weyn ay samatabixiyaashu wajahayaan ayaa ah in dhagxaan soo dhacay ay xireen waddo isku xirta amismis iyo tuulo u dhow ku dhowaad dhammaan guryihii ku yaalay deegaanka asni oo afartan kilomitir koonfur ka xiga magaalada maraakesh ayaa burbur soo gaaray iyadoo dadka tuuladuna ay habeenkii xalay bannaanka seexdeen moxamed ohamu oo reermii ah ayaa sheegay in cuntadu ay gabaabsi tahay montasir idri oo ka mid ah dadka deegaanka asni ayaa sheegay in la baadi goobayo dad badbaaday deriskayga ayaa ku hoos jira burburka dadkuna si adag ayay ugu howlan yihiin inay soo badbaadiyaan iyagoo adeegsanaya wax kasta oo tuulada ay ka heli karaan ayuu yidhi tuulada tanskart ee aagga asni oo ku taalla dhinaca dooxa oo ah halka waddada ka timaada maraakesh ay ka gasho buuraha atlas ayaa ahayd halkii ugu darneed ee ay aragtay wakaaladda wararka ee royters guryaheedii quruxda badnaa ee dacalka ku hayay buurta dheer ayaa dhulka gariiray uu dumiyey guryaha weli taagan ayaa qayb ka mid ah ay burbureen laba minaarad oo masaajid ayaa iyana soo dhacay cabdiladiif cayd bela oo ah xoogsade ayaa dhulka jiifa isagoon awoodin inuu dhaqdhaqaaqo amaba uu hadlo madaxiisa ayaa waxaa dhaawacay walxa burburka soo dumay ka mida ma haysanno guri aan u qaadno mana haysanno cunto ilaa shalay ayay tiri xaaskiisa saciida bodjej iyadoo u baqaysa mustaqbalka qoyskeeda lixda ka kooban maadaama odayga oo ay keligiis ku tiirsanaayeen uu si xun u dhaawacmay qofna kuma tiirsanaan karno laakiin keliya allaah ayay tiri dhulgariirka ayaa laga dareemay meelo fogfog sida helva iyo jain ee koonfurta sbain ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in dad ka badan saddex boqol oo kun uu dhulgariirku ku saameeyey maraakeesh iyo nawaaxigeeda muuqaalada kaamirooyinka waddooyinka ee maraakeesh ayaa muujinaya wakhtiga uu dhulku bilaabay inuu gariiro waxaana la arkayay rag si lama filaana hareeraha u eegaya oo kor u kacaya iyadoo qaar kalena ay u carareen si ay gabaad u helaan bartamaha qaybta qadiimiga ah magaalada oo ah goob ay hay-adda yunesko u aqoonsan tahay goobaha taariikhiga ah ee dunida waxaa minaarad masaajid ay ku soo dhacday fagaaraha jamaa alfena guryaha qaar ee qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayaa dumay waxaana dadku ay gacmahooda u adeegsanayaan inay haraaga burburka goobta ka qaadaan iyagoo sugaya qalab culus ayuu yidri iid waasis xasan oo ka mid ah dadka deegaanka maroko ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroordiiq qaran ah iyadoo calanka qaranka ee dalkaasina hoos loo dhigay dalka oo dhan sida ay boqortooyada dalkaasi sheegtay sabtidii boqortooyada ayaa intaa ku dartay in ciidamada qalabka sida ee morocco ay daabulayaan kooxaha samatabixinta si meelaha dhibaatadu ay saamaysay ay u gaarsiiyaan biyo nadiif ah sahay cunto teendhooyin iyo bustayaal turkiga oo bishii febraayo dhulgariir xoog badnaa uu ku dilay dad ka badan konton kun oo qof ayaa ka mid ah dalalka morocco u muujiyay damqashada iyagoo ballan qaaday taageero algeria oo xiriirka u jirtay morocco labadii kun iyo koob iyo labaatankii kadib markii ay cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa labada dal ee salka ku haysa colaadda gobolka saxaraha galbeed ayaa sheegtay inay hawadeeda u furi doonto duulimaadyada gargaarka iyo kuwa caafimaadka waxa uu ahaa dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee marowko ka dhaca tan iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii markaasi oo dhulgariir dhacay ay ku dhinteen qiyaastii labaiyo toban kun oo qof sida ay sheegtay hay-adda sahminta dhuleed ee maraykanka maraakeesh ayaa lagu waday in laga bilaabo sagaalka bishan ay martigeliso shirarka sannadlaha ah ee sanduuqa lacagta adduunka i m f iyo bangiga adduunka afhayeen u hadlay i m f oo wax laga weydiiyey shirka la qorsheeyey ayaa yidhi waxa keli ah ee aan wakhtigan diiradda saarayno waa dadka reer morocco iyo mas-uuliyiintooda la tacaalaya musiibadan
warbixintii wakaalada wararka ee royters waxaana la socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan qoysaska soomaalida ee ku nool waqooyiga yurub ayaa lagu sheegaa mushkiladda carruurta ee maxkamadaha iyo hay-adaha adeegyada bulshada ay ka qaadaan ama ay kala wareegaan waalidiinta waddamadaasi waxaa ka mid ah dalka norway oo ay ku nool yihiin tobnaan kun oo soomaali ah haddaba maxaa keeni kara in ubadka si qasab ah loogaga qaado qoysaska waalidiintey u dayacaan mushkiladdan maxaa ku dhaca waalidka iyo carruurta la kala qaaday sideese waalidiinta soomaalida arrintan loogaga wacyigelin karaa su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida dalka norway maxamed cabdulqaadir maxamed ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsan tahay nuura waa dhowahay maxamed bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee soomaalida ku dhaqan dalka norway
wallaahi nuurow saa og tahay soomaalida norway waxay ka mid tahay soomaalida guud ee qurbaha khaasatan waxaan la duruufnahay scandinavianka waddamada la yidhaahda dhaca waqooyiga yurub marka la yidhaahdo tirada soomaalida waddankan oo ilaa afartan iyo saddex kun oo qof oo soomaali ah waxay iskugu jiraan oo ku kala qaybsan yihiin dhammaan gobollada waddankan oo dhan waa degan yihiin haba u badnaadeen caasimadda iyo hareeraheeda marka laga hadlo dad la falgala waxa weeye siyaasadda waddankan oo hadda ay socoto doorashadii golaha deegaanka oo dhammaanaysa koob iyo tobanka sebtember maalinta isniinta ah soomaali badan ayaana ka sharaxan xisbiyada kala duwan waddankan laga bilaabo midigta ilaa bidixda iyo xisbiyada dhexeba intaba waa ka wada sharaxan yihiin markaan leeyahay midigta iyo bidixda waxa weeye siyaasadda waxay u kala qaybsantaa midigta iyo midigta fog iyo bidixda iyo bidixda fog marka intaba way way ku jiraan xisbiyada kala duwan oo dhan way ku jiraan waxa weeye waana dad active ah oo soomaalidu hadda la qabsanaya second generation maraya oo la qabsanaya waddanka fahmaya oo hadda dhexgelkiisii iyo ku dhex jira hadeertaan waa jiraan duruufo aan dalkan uga hadli doonno kaleeto oo ay ka mid tahay qaadashada carruurta iyo caqabado kaleeto oo ku yimaada bulshada halkan ku nool laakiin waxaa muhiim ah inay yihiin dad bulshadii ku dhex jira oo noloshii caadiga ahayd sida qowmiyadaha kaleete ee hadda bakistaaniyiinta iyo waddadoodii haya oo inay kala qayb galaan siyaasadda inay noqdaan dad active ah inay dhaqaale abuurka ka qayb galaan inay ka mid yihiin bulshadii oo lafdhabar u noqdaan bulshadii waddadeedii saxda ahayd ayay hayaan waayahay marka waxaa sheegtay in soomaali gaaraysa ilaa iyo afartan kun ay ku nool yihiin dalka norway ma la og yahay waktiga ay yimaadeen ama soomaalida ugu horreysay xilliga ay tagta halkaas
marka laga hadlayo taariikhda soomaalida waddankan iyo wakhtiyada kala duwanay yimaadeen adiga waxaa lagu soo koobaa ilaa saddex marxaladood marxaladdii koowaad waxay ahayd marxaladdii ugu horreysay soomaalidu waddankan ay imaanayeen oo dad badmaaxiin ah ama maraakiibta la socday shaqaalo ka ahaa ay yimaadeen wakti toddobaatameeyadii iyo sideetameeyadii waxaa ku xigtay waktigii dagaalkii sokeeye dhacay oo mataqaanaa dowladdii soomaaliya ay burburtay iyo waktiyadii hadda ka dambeeyey oo barakacyaashii dambe iyo dagaaladii sokeeye iyo kuwii maaragtay waktiyadii maxaakiimta iyo al-shabaabka iyo intii ka dambeysay dadkii yimid sidaasay ukala u kala qaadan yihiin dadka ku nool waddankan guud ahaan marka lasoo koobana waxa weye waxay maraysaa soomaalidu waxaa loo yaqaano second generation ama jiilka labaad ayay maraysaa waayahay marka aan usoo dhaadhacno mawduuca barnaamijkeena oo ah caruurta laga qaato soomaalida ku nool waqooyiga yurub dalka norway ayaana ka mid ah meelaha dhibaatooyinkaasi laga sheega marka noo faahfaahi ama fahan guud naga sii arrimahaasi ama caqabadahaas
walaa nuurow waa runta waa wax jira weeye qaadashada caruurta waana wax aan la qabno wadamada dhaca waqooyiga yurub ama scandinavianka la yidhaahdo xoogooda sababaha keenayana marka la fiiriyo oo qofka soomaaliya jooga ama africa way ku adag tahay inuu fahmo in qof bini aadan ah ilmihiisa laga qaadanayo asagii oo nool in laga qaadanayo lagala wareegayo mas-uuliyadoodii oo laga yabaaba qaybtood in la yidhaahdo ilaa siddeed iyo toban sana intuu ka gaaraya ilmahaas waxaad arki kartaa un ayada oo gacan saddexaad ay meesha jirto wakti koobanna waad arki kartaa ama booliis ha kula joogo ama qof kaloo mas-uul ha kula joogo mataqaanaa waxaa keenaya waddamadan waxay leeyihiin sharciyo weliba sharciyo adag bay leeyihiin markii laga hadlayo dhanka carruurta qofka waddankan markuu soo galo waxaa laga saxiixayaa warqado qeexaya inuu u hoggaansamayo dhaqanka waddankan iyo sharciyadiisa khaasatan dhanka carruurta markay timaado dhaqanka carruurta gudniinka carruurta la macaamilka carruurta wax kastoo carruurta ku saabsan marka qofku markuu waddankan ilmo ku dhalo ama keensado waxaa ku khasbanaanaysa inuu culturekii waddankan ka jiray iyo sharciyadii waddankan ka jiray iyo sida loo fakerayaba uu qaato maadaama uu markiisa horeba saxiixay oo waddankan isu soo dhiibay oo warqadihii qaabilsanaa dhanka carruurta uu saxiixay carruurta qofka markii loo keeno sidoo kale waxaa loo raacinayaa in loo sii sheego sharciyada waddankan kasii jira waxaa jira wax mana ahan soomaalida gaar ku ah waa wax lala wada qabo dhammaan ajnabiga oo dhan saaad og tahay xataa waxaa jiray filim hadda laga sameeyey oo dad actarina ay sameeyeen oo lagaga hadlayay qaadashada carruurta marka wax u gaara maaha soomaalida waa wax ajnabigao dhan nala qabaan iyo weliba norwejiyaankuba ay nala qabaan laakiin annagu waxaan ugu badanaanaynaa oo dadka ajnabiga ah ee ugu badnaanaya waxaa keenaya waxaa waaye kaljaradii oo kala duwan aada u kala fog iyo mataqaanaa mataqaanaa soomaalida laftirkeeda waddanka ku cusub laga yaabo hooyadu inaysan luqadii aqoonin oo isfahankii xitaa uu adkaado waxaa dhici karta in mataqaanaa labadii waalid aysan wada noolayn oo hal waalid ilmihii haysto oo markaa ay ugu gabadaan in halkii waalid si gaara maaragtay loo loo mataqaanaa loo loo focuska loo saaro waa ka mudaharaadnay wax badan baan ka samaynay soomaalida scandinavianka laga soo bilaabay sweden norway meel walbaa laga mudaharaadaa waxaa la geeyey kiisaska qaarkood maxkamadda xuquuqda bini aadanka eurubianka ayaa la horgeeyey waxaana mar walba waa wax runtii norway marka laga hadlayo farta lagu fiiqo oo kiis adag weeye wadamada kaleba hanala qabaan sida hadda sweden oo kaleeto oo waad la socotay sanadihii hadda sanadkii lasoo dhaafay iyo mudaharaadii aada u waaweyn oo xitaa siiriyaan ka qayb galeen ajaanibta kaleeto hadda wadanka wadamada ku cusub ay ka qayb galeen oo runtii iyagana caqabad ku ah qaadashada carruurta waaya maxmed waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ogaado ma waxa ay ku kooban tahay arrintan qoysaska biilka ka qaata dowladda waxa loo yaqaano cayrta mise famil kasta ama hooyo kasta ama aabbo kasta ha isla koriyaan ama midkood ilmaha ha koriye ayuu sharcigana saameynaya
nurow dadka khalad ay ka fahamsan yihiin waxay aaminsan yihiin dadka cayrta ka qaata keliya inay saameynayso mana ahan wax ku saabsan cayr qaadasho ama kabidda dhaqaalaha qofka lagu kabayo markaa shaqo la-aanta ah ama shaqo hayso ama shaqo ha haysanin ama mataqaanaa xafiiska daryeelka bulshada hoos tag ama adigu kambeni lahow waxay ku xiran tahay macaamilka aad ilmahaaga la macaamilaysid iyo qaabka aad ula macaamilaysid ma waafaqsan yahay sharciga waddankan u yaala ee habdhaqanka ilmaha because iyaga ilmaha waxay ka yani waxay waxay saaraan xoogga inuu soo baxo ilmo caafimaad qaba oo jirkiisa iyo maskaxdiisaba caafimaad qabto oo midna aan waxba la yeelin inuu ku koro taasna waa mid dowladda mas-uul ay ka tahay ilaalinteeda adiguna aad tahay aabbihii ama hooyadii fududaynaysay marka habka loo yaqaano habka aan anagu u fahamsannahay waaridnimada iyo habka iyagu u fahamsan yihiin ayaa kala duwan waaya marka sharciyada caruurta ay dowladda kaga qaadan karto waalidiinta maxaa ka mid ah oo ay iska ilaalinayaan waxaa ka mid ah ilmaha inaad mentally iyo physically macnaha maskaxdiisa iyo jirkiisa labadaba aad ilaalisidoodan dhaawicinin oo dowladdu waxay ilaalinaysaa ilmahan inuusan ku dhicin gacanqaad wax la yidhaahdo oo physically ah oo jirkiisa ah dil inuusan aanadan cunuggii u geysan iyo in aad maskaxdiisa aadan dhaawicin waxyaalaha mental abuska iyo hadallada aadka u foosha xun iyo waxyaalaha qofka dee maskaxdiisa taabanaya in mataqaanaa cunugii laga ilaaliyo ayay dowladdu ilaalinaysaa marka waxaa jira wax la dhaho culture crash oo labadayadii dhaqan baa xitaa isdiidan oo mararka qaarkood isku dhacaya waxaana waxaana muhiim ah in qofku uu fahmo halka ciladu ka imaanayso maahan hooyadu xun tahay hooyooyin badan oo fiican oo wanaagsan oo ilmo laga qaatay ayaa jira maaha kulligood inay dad xun yihiin badanaana waxa weye kiisaska dadka haystaayey waa kiisas waxa weye waa waa waa marka ugu horreysa qofka case walkerka ah ayaa qayb weyn ka noqonaya qofka in lagu xadgudbo ama inaan lagu xadgudbin waayo marar badan xadgudubyo ayay sameeyaan waayahay
case walkerka ayaa wuxuu u yahay lafdhabar sababto qaabka uu wax kaaga diyaarinaya ayay ku xidhantaha waa garta marka inta aad adigu ka warqabto ilaa intee kees oo noocan oo kale ah ayaa ku dhacay jaaliyadda soomaalida wallaahi kaisasku aada ayay u badan yihiin weliba any time ayay dhici karaan waxaa jira dhowr nooc ayay u weeraraan ilmaha qof dadka qaarkood waxaa la siiyaa wax la yidhaahdo wakti tijaabo ah oo ama sagaashan habeen ha noqoto ama boqol iyo labaatan habeen ha noqoto oo markaas ay ku dul maamulaan ciyaalka haddii wax caddayn oo buuxdo ay ku waayaan waalidka for example dhibaata lasoo sheegay laakiin dhibaatadii caddayn buuxdo lagama helin marka wakti ayay siinayaan waalidka ay ku dul maamulayaan iskoolada iyo guriga waxay ugu dirayaan booqashooyin waxaa jira iyagana kiisas ay islamarkiiba go-aan ka gaaraan oo ilmaha ka qaataan qofka oo aan la suginba in qofka la siiyo wakti tijaabo ah marka marka laga hadlayo qaadashada carruurta iyo tirada la qaatay waa tiro aan cayinayn oo ilaa hadda aan la ogeyn tirada saxda ah oo la qariyo laakiin way jiraan warbixino dhahaya ilaa caruur laba kun gaaraysa ama ku dhowaad ayaa soomaalida laga qaataa laga qaatay sanadii u dambeeyey midda kale ilmuhu waa korayaa oo mar walba markuu sideed iyo toban gaara wuu ka baxayaa xaaladii uu ku jiray oo waxay noqonaysaa markaas in marxalad kale uu galo oo ilmuhu uu isagu qaangaar noqdo marka waktiga laftirkiisaa soconaya oo tiradu mar walba mar walba ma ahan tiro tiro fadhida oo hal meel ah ma ahan laakiin dad badan ayay ku dhacday waxaa jira xitaa urur la yidhaahdo caruurteenna marka laga hadlayo insha allah haddii ilaahay idmo kulamada dambe ayaan rabnaa inaan uga soo qayb gelino qayb iyaga ka mid ah oo nagala qayb qaataan oo ay asaaseen waalidiinta ilmaha laga qaatay waxaana jira runtii dhib badan oo ilaa dowladda soomaaliya la gaarsiiyey oo aanu kala hadalnay annaga iyo dadka carruurta ilmaha laga qaatayba oo ah meelaha qaarkood in loo baahan yahay xitaa dowladda soomaaliya inay gacanta soo geliso maadaama meeshaan aysan lahayn hadda safaarad ama qunsuliyad matalaysa ilmahu hadduusan lahayn dukumenti buuxa oo norweji ah oo uusan basaboorkii norwejiga gaarin waxaa dhici karta in dowladda soomaaliya ay xaq u yeelan karta inay u doodo ilmaha laftirkiisa oo ay ka qayb qaadato haddii lacalla waalidku meesha ka baxo ama isaga dembi lagu soo ogo
waa gartay maxamed cabdiqaadir khadka igu jir dhowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo dhammaantiinba waa idin salaamay waa mawliid mascade dhawerey oo jooga degmada goldogob su-aal kooban baan rabaa inaan weydiiyo maxamed cabdiqaadir taasoo ah saan wada ogsoonnahay dalalka aad joogtaan waxaa dhacda in dadka caruurtooda laga qaato marka kajaaliyaed ahaan iyo guddigiinna door noocey ayaad ku leedihiin inaad dib ugu soo celisaan dadkaasi su-aashaasaan weydiin lahaa waa mahadsantiin wallaahi kiisas badan ayaa lagu guulaystay oo waa mar walba waa laga hortagaa kulligood laguma wada guulaysan karo waxaa jira annaga waxaan ku dadaalnay xubnaha hadda jaaliyadda iyo ururka hadda aan ka hadlayo iyo dad badan ba oo annaga community ahaan dad isku wada xiran baan nahay waxaan ku dadaalanay arrintan inaan bannaanka u saarno waxaan gaarsiinay heer maxkamadda saan ku sheegay warbixinta maxkamadda xuquuqul insaanka ee european unionka xitaa kiiska baanabanku waa gaaray ama caruur qaadashada marka laga hadlayo gudaha norway mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay waddamada deriskaana mudaharaadyo badan ayaa ka dhacay oo kii waxaa ugu dambeeyay hadda yotobori ka dhacayay ama gothenburg ka dhacay marka mar walba dadku waa ka falceliyaan ma ahan dad ma ahan aan aan ka falcelinaynin laakiin mar walba waxaa naga xoog badan oo mataqaanaa nidaamka dawliga ee waddanka ka jira ayaa ka xoog badan qof ama guruub ka xoog badan
maxamed maxay la kulmaan caruurta laga qaado waalidkood saameyn intee la eg ayayse arrintan ku reebi kartaa waxaa ka soo gaarta dhib aada u weyn sababtoo ah waad garan kartaa culture markaad tahay soomaali aabay hooyo soomaaliya iskakaa dhaleen ay tahay mataqaanaa qof dee xitaa diin ahaan marka la dhaho muslim ah oo ilmo ah markii la qaato oo qof kale oo culture kale leh loo geeyo oo dhaqan kale iyo culture kaleeto leh markii laga yimaado bini aadantinimada iyo macaamilka waxaa imaanaysa xitaa dhanka isfahanka inay mararka qaarkood adkaanayso dhaqanka marka laga hadlayo marka ilmaha waxaa ku dhacaya isbedel ayaa ku dhacaya laga yaabo ilmaha haddii yaraan lagu qaataba inuu isaga laftirkiisu identitygiisa ama qof ahaantiisaba uusan dhab u garanaynin ama si fiican uusan u garanin haddii for example sanad ama labo ama saddex lagu qaato ilmahaas markuu siddeed iyo toban sano gaaro wax yar ayuu ka fahamsan yahay inuu yahay qof soomaali ah oo muslim ah marka in dhaqankaas dhaqan waxaa dhacaya dhaqan guur badan ayaa dhacaya haddii laakiin ilmaha toban iyo dhowr sano iyo wixii ka weyn lagu qaato waa ilmo soo samaysmay already oo macnaha abuurmay oo culturekiisii dhaqankiisii iyo wax walba fahmayo wey marka dhibaatooyin badan ayaa yimaada waxaan rajaynayaa waa mid wal mar walbana waan taabanaa waana laga hadlaa wixii marka uu noo ogol yahay dowladda soomaaliyana waa la wadaagnay ilaa waktigii hadda tobankii sano ugu dambeynayay oo ugu dambeysay waa waa la socotay dowladda soomaaliya wasaaraddeeda arrimaha dibadda waa la socotay xubnaha kale dowladda imaanaya waddankan way la socdeen mar walba waa lagu tambiihinayey waa la gaarsiinayey in dhibtaas wixii laga qaban kara laga qabto oo possible ah wixii sharcigu noo ogol yahay maxamed waa mahadsan tahay marka sidee arintan lagu yarayn karaa oo waalidiintana loogaga wacyigelin karaa oo loo siin karaa maaragta wacyigelin ku aadan khatarta ay arrintani leedahay xalkase muxuu kugula jira wallaahi noro waa mahadsantahay arrintan laba dhinac ay leedahay dhinac waxa weeye in saa sheegtay dadka waddankan ku nool ee soomaalida ah ay ka taxadaraan oo ilaahay ayaa awood le laakiin qofka uu mar walba ku yacni ku fakero haddii uu go-aan ku gaaro inuu meeshan ama ilmo keeno ama ilmo ku dhalo in uu og yahay waxa keyrkiis qabsaday inay asagana qabsan karaan oo uu ku xisaabtamo una diyaarsan yahay in uu sharcigeeda raaco ilaaliyana intii karaankiisa ah iskana maaragtay kana taxadaro waxyaalo badan oo dhaqankiinii iyo dhaqankan uu isku daya inuu isku miisaamo oo dabeecadda qofka bini aadanka oo aada u ilaaliyo ilaahay ayaa wax ilaaliya dhanka xigta oo xalkeeda kaleeto waxa weeye in dowladda soomaaliya ay fahamsan tahay arrintan oo aan aada ugu baraarujinayo xukuumadda hadda jirta iyo kuwa imaan doonaba inay fahmaan in waxaana ay yihiin resource ay soomaalidu leedahay oo cunug walba oo soomaaliyeed oo waddan ajnebiga lagu qaato meeshuu doonaba ha noqde inuu yahay resource adiga kaa maqan oo loo baahan yahay damiirkaaguna u baahan yahay mar walba inuu ku baraarugsanaado inuu soo celiyo cunugaas u dagaalamo haddii xuquuqdiisa lagu xadgudbayna uu ilaashado oo uu ku talagalo oo ku xisaabtamo dowlad kastaoo markaa jirta annaga community ahaanna waxaa naga diyaara mar walba in aanu dowladdeena soomaaliyana u gudbino wixii meeshan ka jira mataqaanaa communitygana aan la qaybsanno dhibta markaas wajahan looyro u qabsanno mataqaanaa mudaharaadii u qabanqaabsanno dad isku xiranna waana isu danqada marka xalku aniga saasuu ila muuqdaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed cabdulqaadir guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida dalka norway oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaashii nagala qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington gabagabadii idaacaddan kusii dhowaaneynaa qodobadii wararka caalamka waaweynaa haddeen aan idiin dulmarana ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa maanta ku dhawaaqay in etoobiya ay dhammaystirtay buuxinta biyo xireenka weyn ee ay ka dhisayso webiga neel kaasi oo keenay xiisad kala dhexaysay dalalka ay biyaha webiga u horaan ee masar iyo suudaan farxad weyn ayay ii tahay buu yidhi inaan ku dhawaaqa inaan si guul ah u dhammaystirnay buuxinta afraad ahna tii ugu dambeysay ee biyo xireenkan fariin uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ee hadda loo yaqaano ex ayuu arrintaasi ku sheegay hadalkan ayaa kusoo beegmay iyadoo wadaxaajoodka saddexda dal uu toddobaaatankii bishan agost uu dib u bilowday biyo xireenkan oo ay adisababa u aragto mid ka mid ah muhiimadda ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee horyaalla ayaa dhismihiisa waxaa ku kacay lacag dhan afar dhibic laba bilyan oo dollar waana tan markii etoobiya ay daah furtay mashruucan sanadkii labadii kun iyo koow iyo tobankii ay masar ku bilaabatay cabsi ay ka qabto in uu soo yaraado biyaha qayb ahaan iyada soo gaara ra-iisul wasaaraha dalka britain rishi sunak ayaa axaddii ku canaantay ra-iisul wasaaraha shiinaha faragelinta aan la aqbali karin ee dimuqraadiyadda britain kadib markii wargeys uu sheegay in cilmi baare baarlamaanka ka tirsan lagu xiray horaantii sanadkan isagoo looga shakiyey inuu basaas u ahaa bejiin markana dhegaystayaal dhinacii heesaha heestii suleeqa iyo codka xuseen share jaamac heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
Hal banka sinaya, so let us say man, Malinaqa.
صح